asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo todobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda isnaay waxaan uga hadalnaa qodob toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa farsamada gacanta gaar ahaan agabka laga sameeyo alwaaxa farsamada gacanta gaar ahaan kuwa laga sameeyo alwaaxa waa mid ka mid ah xirfadaha ugu faca weyn ee ku salaysan hal abuur dhaqaale iyo horumarka bulshada waa farsamo gacmeed lagu sameeyo agabyo qurux badan oo waxtar leh sida miisaska kuraasta jiifafka fadhiyada iyo kuwo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa ku yaala goobo lagu farsameeyo agabyadaas oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka maareeya noloshooda iyo mustaqbalkooda waxaana ay ka warbixiyaan hannaanka ay u shaqeeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo ah dalmar cabdulla colow waxaan joogaa suuqa qandalahaan joogaa suuqaan ka shaqaynaa qandalaha suuqa oo sareeraha iyo miisaha iyo jeefka iyo waxaas loo gadaan joognaa wax qandalaha loo fasaraas waaye wagajooraan joognaa walaalay soo dhowaada waxaan ka shaqaynaa sidoo kaleente sida miisoo kalean samaynaa sida osareeroo kalean samaynaa sida sanduuqoo kalean samaynaa sida alaabaha jeefka loo socda camalaan samaynaa waga suuqaasaa noo furo walaalay soo dhowaada
dalmar sidee ku timid fikradda ganacsigan see ku bilaaway fikradda ganacsiga horta waxay igu dhiirigeliyey ilaaha kharaasiye aabbahay igu dhiirigeliyey anoo iska xamaalanaayo suuqa xamaali ka eh aabbahay dha xamaali ma fiicine waxaa kuu roon ina shaqaystad ninka shaqaystaa walba xamaaligay shaqa waa tahay laakiin shaqa shaqadaas oo xoog ka fiican aan kuu samayno aabbahay dhahay muga aabbahay dadaalkan iyo fikirkaanba aabbahay aan lahay wallaahi xilligan bilaawayniyo wallaahi xilligay taasa xilligaas ma dhihi kar laakiin shaqadahan horta waxaan ku bartanay oo xifraddan waxaa la abtagayaa lahaay hore meeshaan uu shaqay jiray muga abtagayaa la joogi jiray aa la shaqay jiray abtagayaa la shaqay jiray muga abtagayaa markii la shaqay jiray muga aabbaga dha abtagayaa waxay hoosho ab abtagaa haay haddii adagiis maxaa ka qabtaa camal mayaan dhaha aabo hoosho beelo laakiin lacag u baahan tahan dhahay micni malo lacag ilaaha keena dhaha laakiin anaa ku bilaabaaye ilaahu kuu barakeena shaqada dhexdan kale muga shaqadii xoog iyo waxaasaan kusoo galinay muga sidii aan shaqadii aan saa iskaga barano
marka sanadka ay bilaabays ma xasuustaa wallahi sanadka bilaabaaniyo sanadkaas hataa ma dhihi kara laakiin hadda jawaabta dhaa labada kun hataa ma dhamay hataa ade waxay tahay sidaan ku bilaawani horta kow shaqadaa maba ka siinin laakiin waxaan ku bilaaway sida miisahoo kaleenta oo sida kooraha dameerka oo la saaraayo raraha dameerka la saaraayo waxba xasaa kow ka bilaawnay haddana waxaan maraynaa xili oon jiif samayno xili waxaan samayno wax waaweyn alaaba sariir oon samayno wax waaweyn sameyn aan joogno haddeen haa sidaasaan ku bilaawa dalmar lama dhihi karo dugsi ama meelo ku bartay ee isagoo xirfadan oo ku dhex jiro unbuu saas ku bartay xifradda ani horta aqoon dheeraad oo xagga oo dugsi sare iyo waxaas iyo waxaas ma uu soo marin meeshaan wax loogu bartayba xoog loogu bartay shaqada maahan shaqa hadda oo aqoon usoo galay oo wax oo- wax usoo bartay ma ahan shaqada
qalabyada ugu muhiimsan ee aad farsameysaan maxaa ka mid ah qalabaha ugu muhiim oon farsameyn waxaa ugu muhiim sida jeefka oo kale alaabta wareegga jeefka oo lalahayo sida oo sariiraha oo kaleente aa ugu muhiimsan alaasaa ugu muhiimsan oo waxaan hadda oo oo loo badan yahay saas waaye yaa u badan waxaa idinka iibsada miyiga iyo dadka magaalada nin horta dadka magaalada dad wax gadanaya ma ahan xabad xabad leh dadka magaalada laakiin waxay u badanaya dadka miya u badanaya dadka baadiya ka imaanaya saa'id wax wax- aa saa'id wax u qaato laakiin dadka magaalada xabad xabad leh waaye wax dhif dhif le camal leh waa hal xab camal leh waa waa kaa maalinta sabti ka waran ganacsi maasha allah maanta maanta nagu fiican tahay waa maalin sabdiga ee ma- maalin sabdiga ma la soo koobi karo waayo waayo inta tuulo dhan baa isku wada imaanayso sidii waxaa- wixii yaali oo dhan wixii samaysatay oo dhan isbuucaa samaysatay oo dhanba maalin sabdiga ku baxayenba hadduu ilaah yidhaaho ma hal maa kale xabad xabad dhac leh waaye taas waa walaal marka ma dalabaad ayaa sameysaan mise eh, qalabka marka hore aad farsameysaan kadib waa laidinka iibsadaa horta wax dalabaad la yidhaaho lacalla xabad xabad ma- marmar dhif leh waa dalabaad wixii ah laakiin hadda waxay noqotayba wixii in annaga iska diyaarsano oo iyaga oo diyaar leh dadka u imaadaan oo sidii wabac aa gadano sheekaastaa ku imaadaan howlahan aad u daan shaqo idinku cuslaatay ma jirtaa waa aad samey weyseen wallaahi shaqo u cusnaatay waxaa la- waxaa la-aan leh waa horta shaqo cuslaanaysa ma laha laakiin waxaa la-aantaa keenayso maadaama oo dhaqaalo badan aad haysanin wax walba aad sameyn kartid haddii dhaqaalo badan haysatid wax yartaa sameyn kartaa mao haddaa dhaqaalo haysaninna ma ma- maxaa qaban kartaa wax walba magu abo dhaqaalo la-aantada waa haddii dhaqaalo haysatid wax yartaa sameyn kartaa wax ka hor imaan jirinba waa kaa Marka dadka marka laga reebo shirkado ama hay-ado oo wax idinka iibsada ma jiraan maasha allah horta shirkado ama hay-ado waxna iibsado ma jiraan waayo ayaga waxooda samaysan aniga shirkad hadda waxna iibsadaysa weli ma arkin aniga saa intaa on joogo dad kale waxna iibsadaa aniga waga ka waran la macaamilka dadka see ula macaamishaan maasha allah si wanaagsan nin maa iska jaro nin iska xunaa iska jaro nin iska samaa iska jaro wax walbana waa dhaqanaa Aa, ninkii samaani xumaan wixii ilaahay keenabo waa la dhaqaa insha allah saasaan yeelnaa Waayo, eh, ka dalmar ahaan eh, dadka ka shaqaynaya xaruntaada ganacsiga see ku xulota adiga
horta wax walba horta waa kalsooni wax walba horta waa kalsooni qof adigu kalsooneyn meeshaada maka shaqeyn kara inkastoo sitaa laakiin alisi kala fiican yahay hadda aniga waxa ila joogo waa walaalkay oo aniga la ishta ila joogo ama ila shaqeeyo matalan ka soo qabo nin kaloo shaqaalaha joogo ninka shaqaalaha ininka walaalkay isku halile waa waxaan kale xanaya ma laha wax walba ninka meesha yaallo waa wax dhanba kalsooni ku shaqaysanaa waa kaa walaalkay waa wax kale dhib ma jira Eh, shaqada marka ay bilaabaysay dalmar waxaa jira caqabado kusoo food saaraya shaqada marka ay bilaabaysay ma jiraan caqabado iyo culeyso oo kusoo food saaraya saa'id waxaa aqabo oo badan ay soo waxaysa laakiin inkastoo saas ay tahay aabbaha ay garab joogay aa wax walba oo aniga igu- igu adkaado aa iga xalinaya waa kaa waa wax kaloo hadda dhib kaloo aad isoo qabto ma arkin laakiin wixii kale aan fahmi waayne dadka dariskaa jooga dadka dariskaa weydiinaya waxaana saa iga eesan waxyaala camal aan dhihi jiray waa la isax jirayba ganacsigan ka waran khasaaradiisii faa'iidadiisa wallaahi maasha allah horta wax la sheegi kara ma ahan ganacsina waa taqaanaa faa'iday khasaarihiis waa iska fududaawo marna waa faa'iday marna waa iska khasaaray saasas waa laakiin hadda khasaaraha badan ma la dhihi karo labadan beri xagaay xagaay aan nahaayo waa haddana boqon waa nagu sii baxday waa ogsan tahay muga ciriiriyaa jira xoogo alxamdulilah ciriiriyaa wax yaraa hata ka dhiman waa laga baxaa hadda laak waa xooga maalmaha aad khasaaradeyna xooga culeys eh culeysadan sida eh, saameynta roobabka iyo fatahaadaha idinka saameyn ma idinku yeelatay maasha allah haddaba roob iyo fasahaadahaas saameyn waa nagu yeelatay waayo meesha waxanu soo marayeen dhan waxanu soo maraayo ma laha dadkii baadiyo inuu imaan lahay meelay soo maraan ma laha waayo bihii iyo fasahaadii wixii dhanaa ku baxday mu anigana go-doonaan ku jirna ayagana go-doonaan ku jirnaa saas waaye haddaa go-doon laga wada baxlaa waddada oo- oo nagu wada furan tahay aniga ganacsigeen waanu waanu toosin yahay maasha allah waa ka walaal haa muqdisho adeego waa ka doonanaa sida alwaax oo kale aanaga soo gasho sida lafta oo kale oo jeefka laga sameeya naga soo gasho sida oo kumasaatada sariira la saara ama aanaga soo galaan wax badan naga soo gal muqdisho adeeg saa saa baabuurihii dhamma hadda alaabta nuu soo wada qaadeen weli waddada waddada ku wada jiraan hadda wax wiilna soo gaarin mala hadday laakiin waddada furunta hal baabuura shalay soo galay aan sida ku kala qaybsanin baad saa u tahay rajadaada ka waran ganacsiga ahayd والله رجدي ganacsigani waa mid xogo iska okay macquul ah laakiin waxaan rajeynayaa wax inay xogo najiita fiican ka sii gaaraan jeclaas ilaahay raaw waga
tan iyo markii shaqadan aad bilaabaysay ganacsigan ka waran maxaa isbedelay wallaahi wax weynaa isbedelay markaas waxaa aan ahay nin wax ah ma ihaan markaas nin ama is- oo xoogo iska maskiina iska haddaba maskiin waa ahay laakiin xoogo nin waxaysan inaan iska ah iska xamaalata eh, oo xooggiisa ku xamaalanaya ahay. haddana waxaan ahay maasha allah nin meel u furan yahay oo ganacsanayaan ahay haddana waa kaa walaal ma jiraan talooyin aa u jeedin lahayd dhallinyaro doonaysa ganacsigan oo kale inay sameeyaan wallaahi waxaan baaq u jeedinayo dhallinyarada walaalahey eh oo xamaalatada eh ee kale inay ilaahay wax u sala hataa dun hataa haddii gadaa hataa ganacsiga wax ka barakaysa mal rasuul sala allahu alay wasalam aa u barakeeyey ganacsiga ma wax walba ganacsigaa karo inay intay ganacsi tadaaroon walaal haya walaal waxaa u baaqi laha laakiin dadka walaalahey aniga dambe intay si anoo kale si- oo sida ganacsi inay sameeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ganacsigan iibiyo horta waa kala duwan yihiin dhowr alaaba isugu jiraan oo kala duwan alaaba celis eh alaaba cuseeb eh Eh, haya nooc waayad waxa aan iibino haye
Ah, alaabaha jiifka ka mid ah Eh, alaabaha oo dadka baadiyaha isticmaalaan sida sanduuqyada albaabada ka mid ah hada intaas oo nooc waayo marka waa beled iyo baadiyaba laga isticmaalo Eh, marka sida alaabaha jiifka cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay Eh, fadhiyada sidoo kale cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay alaabaha cilibka sidoo kale sida sanduuqmanka oo kale miisaska oo kale baadiyaha laga isticmaala inta badan sanduuqman kalaa jiro oo kagaar ah oo noocyadan oo raashinka lagu shuba ah sanduuqman waxaa jiro oo eer baadiyaha isticmaalaan oo igana eer guuray la dhaho yaryar eh miisaska sidoo kale beled iyo baadiyaha laga isticmaalaa marka qaabkaasaan u shaqaynaa fikradan wallahi eh, ilaaha mahadle horta eh, alxamdulilahi fikradan horta eh, dadaal ay kutimid uu ilaahay uu garab siiyey aniga korkeyga hore eh, waxaan ka shaqeyn jiray eh, meel la yiraahdo eh, isgooska bakaaraha gooska bakaarahan ka xamaaliyan ka ahaa garab garab raras wax la dhahaa jira oo garabka lagu xamaalo Eh, waxaa kaloo jira eh, gaari gacantaas oo kale waxay badan aan ku qaadi jiray Eh, niman waxaan u shaqeyn jiray marka oo alaabaha markay gataan oo dumiska oo kale sida hadda qaabkan u shaqeeya oo dumiska kale beeliyaalka iyo taawlooyinka waxaasan sii dalbalaya bahblaha iyo cirtoobta iyo ilaa iyo huruwaay xamaaliga xaajiya shaqey jirta xaajiya khamsiin waa raraay waana dajinay horta qaabkaasaan ku shaqey jira aniga koogeyga waa gartay markan qaadkay ku shaqey jira raggii aan dhex socday waa fikiray waxaan ira raggaan iyo saanig u shaqaysta waa nama xamaaligan ama un isku dayday qaabkooda luglug amaad u gashay oo fii fiirisahay ina xoog wa ilan xiligaas garab laisma siinaynin wax wax ku siinayo ma leheen waxaa xoogaada ku tashaqaleen alxamdulilaahi bahasha markan fiiri waxaa jira marka alwaaxyaha dheerdheer oo kale marka dhinac loo bixiyo alwaaxya gaagaaba kasoo hiraan haye alwaaxyihii gaagaabka ahay waxaa jira marka rag kale oo kasii shaqaysta oo ina gataan oo inta qaadaan cirtoogta iyo meelaha dahablaha iyo oo sanduuqmanka iyo miiska lagu sameeya kasii gadanayaan wiyan haddana anigu sii qaaday fiican
qaabkan ma adiga yeeshid oo iidana gadatig oo iidana gadatid oo adiga xagaarigiina waa haystay xamaalkaa bixina haddii wax waysa hataa xamaalikaada si nadiif weel adoo nin dhayna niyo xamaaligayga alxamdulilaahi eh, maalin maalmaha kamid ilaahay ugu tooti lacag shan iyo toban kun shilin soomaali shanta boqolaa socod weli shan shan iyo toban kun shilin soomaaliya haastay nimana oo alwa soo gatay dhexday jajabka ahaayaan kasiistay todoba kun iyo shan boqol oo shilin waa qaaday cirtoogtaan geystay cirtoogta marka aan geeyay alwaaxdii waa kala saaray marka dadka naftooda waxgada waxaa jiro eh, dad wax weyn gado dad kuxiga kuxiga saas waa alwaax markaan qaaday waxaa ka bixiyey wixii sanduuq iyo miis noqonay markan xaggoo kale u baxshay haddana waxaan baxshay wixii gambare iyo kobra noqon waa qaaday gey wixii miis iyo sanduuq noqonay wardaafsan waayo wixii sanduuq iyo miis noqonay haddana qeybtii kale oo koorahan qaadi hal qofaan ka iibiy qeybtii gambaradan qaadi waa meesha ugu hoosaysa gambarada marka hoos jiro meel yar u furantayo gambaradaas ku gado si fiican
maalintaas todoba kun iyo shan boqol aan ka bixiyey horta sida hadda oo xusuusteyga waa cayma tahay waxay lacagtaas noqotay sagaal kun shilin soomaali lacag adiga kun iyo shan boqolaa ii kortay si fiican xiligaasna waxaa ana biilinayay laba kun iyo shan boqol shilin alxamdulilaahi markaan saas u arkay waxaan ar wallaahi xamaaliga markaa garoonoosaan gaarigaada waa haysataay meel iska tiirsa soo boobay fuduta daashid ku xamaalo laakiin tanna ku dhex wado haddaad badeecadan oo kale la keeno nimankaan joogooyinaha ay keenaan wixii yarow ka jacburso kabtoobtii meelahaas geyso
waa gartay sidii aan ku socday labadii qaabaan isku wada marka gaari haddii meel fudud oo wax la geyna arka dhabaan dhahay marka badeeca la keena khashinkaasaan gadanayay saasaan ku kala ganacsanayay Tan iyo ganacsiga markaa bilowday maxaa iska bedelay ganacsigaaga wallaahi bilaahi wax weyn aa iska badda ilaaha rahmad leh alxamdulilaahi anagu waa dadaal ilaaha garab igu siiyo ganacsigeyga waa firay horta camar intaan joogo iyo shil baan furtay shirkaan galay nimaan shirkala noqday markan alxamdulilaahi joor marka ciddaygaa degan horta jowar aniga waxaan ku imid ganacsigaan ku imid maayan qax iyo xamarka soo orod maku imaanin ma fahamtid si fiican
qaraabada anoo soo salaamayaan imaanayay juhar marka waxaan arkayay meeshaan oo handala aan ku aadan laba iridaa ka furan waxaa yaala hal gambar ama hal kooro kooraha xataa nin kale oo baadiika yimaado waa biya kooraha dartiis hal kooro oo afar dollar jooga xilligaas hal sariir ou rabayo oo xilligaas todoba boqol tan joogtay nin kale waa baryi jiray beledkan alaa wareedkii waxaa saba sheeginbo waa fiiriye xaaladan khayr xamaraan ku noqday anoo markaas oo nin oo kaloo saaxiib ah waxaa la roonay laakiin shaqadeyga xirfadeyga u bagay baan ku shaqaynaayo alxamdulilahi dhaqaalihii marka xoogo oo isiri waay waxbaa haysataay ninka waxaan rabniyo waxaan rabaya beledkaas inaan u guuro oon xaalada qiimeeyo oon meeshaas un soo baroobayo hadday macquul il noqdaysana aan kasoo noqdo alxamdulilahi meeshan waa imid guriyaan ka kireystay hal qol eh halkii qolaan degay alwaax baan xamarka keenay waxaan ku bilaabay sariiro iyo marka hore iyo alaabaha jiifka iyo sidoodan horta xamarka keenaayay waa farooweynaayo si fiican meeshii alxamdulilahi waa isbixisay waxaan noqday nin oo markaas saddex shaqaale camal u shaqaynayso si fiican macaamiilan meesha ku yeeshay waxaanba noqday nin beledka dhaqan jiif asaga ka sameeyo uu diyaar u yahay diyaar wax eh ina aniga aan haayo dadkii dadka ka shaqeynaya ee xaruntaada sidee ku xilata adiga waxaan ku xushay eh, dadka horta waa isu jiraan bini aadan wax fiican iyo wax xun waa isu jiraan Mhm.
xaruntan eh, hadda waxaa ka qalin jibisay ugu yaraan labaatan iyo toddoba qofood
waa gartay
Eh, haddana waxaa ka shaqayso afar iyo toban qofood
si fiican marka eh, inta xataa oo ka qalin jibisay dadna wanaagaan ku kala tagnay dadna xumaanaan ku kala tagnay ninkii asoo wax fahmiyo ku dhehaynin maclimo ana markaan eh, inaan aniga keliga isbixiyaan rabay fasax ku dhihi maayo adiguu kugu soo laalaabmaa shaqada inuu googooyo inuu adiga ku dhigo adig waa ku wareerinaa ilaa adig ka xanaad meel xun ka tagtid oo iga tag dhahdid
Mhm.
midna wanaagu kaaga tagaa ninkaas waa la xiriirinaa ilaa hadda dad aan fasaxayaa jiro ilaa hadda markan ubacda haddaan wacayni shaqadaasaa rabay leyla buursiya qandaraas banaanaa soo baxay oo la imaanayo waa jiraan kuwa daacadda eh waxaan ku xushay shaqaday qabanayaan waa kontaroolan tahay ilaa anaa dul taagan shaqada khaladkeeda waa la ilaalinaa ninkaas sheega uu sameeyo banaanka hadda uu soo dhigo hore laga qaadanayo ninkaas dadka dhan waa ka sareeyay
waa gartay laakiin ninka shay markuu sameeyo oo qof laga iibin rabo laleeyahay war sheegaa inta uu layahay qofkaas meesha waa laga qancinaa laakiin hadhow waa ninkaas waa la canaananaa waxaa leeyahay shaqada hadda qofka ay ka cawaada beri aan lagugu arkin ka taxadir hooshaada shaqaalaha horta holkarnimadan ku kala fushayo marka eh, marka dadka saas oo kale waaye marka waa isku dhex warnaa un midka
suuqa ka waran xilligan wallaahi suuqa xilligaan niyow eh, horta alxamdulilahi ilaaha mahadle
Mhm.
Eh, anaga horta erduhras waxaa aagayaaba xagaayaa lagu diray kuwaa ku dhahaa kuwa oraxeed ala gaarayay ku leeyihiin kuwa beer waayay ku leeyihiin anaga horta eh, alxamdulilaahi duuqa maadaama uu kala socod badan yahay xiliga oraxeedka xiliga xagaaga uu miinima yahay horta alxamdulilah wax dhib kuma qadno afar iyo toban qof oo ugu yaraan eh, lix qofood reer ay leeyihiin aa garaashkeeda joogto inta kalena waalidkood ay wax ka fiirsadaan si fiican hal maalin horta wax kama weynan Mhm.
waa ku nool nahay laakiin socodkiiya yaroo kaliya maanin wax laga waaye male alxamdulilah xiliyadaan oo hadda ugu adag la leeyahay anaga wax waa helnay ganacsigan ganacsi oo iska macdil ee waaye oo oo nolol maalmeedka laga raadsado waaye saaxiib ganacsi oo weyn ma aha mafahanteeda shaqada aa qabto faryaama waaye saaxiibkii marka shaqo oo wanaagsan waaye ina umaliin waani wax nolol maalmeedkaa keliya wanaagsan tahay moogtahay marka saaxiibkii waxyaalaha gaanka aa qabto sariiraha iyo sanduuqmadoo kale iyo miisaskoo kale iyo sanduuqmada kale oo yariiska ee aa aadeenaa
barashadeeda waxaa bilaaba labada kun iyo labaatanka haa markaa bilaabaya hadda een, farqi weynaa u dhexeeya markaa bilaabaya ilaan wax maleen maskax oo wax ku sameeya male laakiin hadda maskax wax ku sameeya liyataa farsamo aqoona oo ku- igu cuslaatay markaa baranayo kale wax badanaa igu cuslaaya waxyaalaha ma oo makala ka siin ma ogtahay laakiin hadda waxyaalaha waa ii fudutiin waa bartay maogtahay markii igu dhibanayd markii aan baranayo waa marka ma- sanduuqa mar sameynayo markaasay ugu adkayd Haa, ileen barashaadanahay marka macalinka een, caadi waa macalinka markuu wax ku baraayo waa kuu qeelina mugta macalin kastaa qof markuu wax baraayo aa ku qeeliyo ilaa canaantan waxaa ku baranayay canaanta waxyaalaha wax lagu bartay ka mid tahay Haa, waa lii canaan jira canaanta okay waa horta waxaa lagu bartaa qofka haddii la canaanaa markaas wax baranaa maahan haddii lagu canaanaynin wax ma baranaysid waxaa muuqata in farsamada gacanta ee alwaaxa ay tahay mid sii koraysa laakiin u baahan in ganacsatada lagu taageero suuqgeyn iyo qalab casri ah si loo gaarsiiyo heer ganacsi oo caalami ah guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan diiradda ku saaraynay farsamada gacanta gaar ahaan agabka laga sameeyo alwaaxa intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye.